galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay tahay labaiyo labaatanka bisha abril sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaabane lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somaly com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacaddana waxay halkan si wada jira idinkala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid a garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay gacanka hadal u dhexeeyey shaqaalaha laanta socdaalka iyo ciidamada nabad sugidda waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan sababaha keena inay burburaan wadahadallada la xidhiidha biyo-xidheenka itoobiya iyo weliba khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco dhammaan wadahadalladii ee u dhexeeyey labada dhinac ee la soo waday laguma guuleysan midna laguma guuleysan waana lagu fashilmay waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay uu dhexdhexaadinayay midowda africa oo muddo socday meelo badan lagu kulmay taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadanada masar iyo suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay qodobadaas iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii dunida iyo sahre ciidla nuur
khamiistan maanta ayaa ku beegan maalinta dunidu u astaysay xuska maalinta dhulka oo sannad kasta maantaoo kale la xuso islamarkaana la isku baraarujiyo deegaanka iyo cimilada adduunka madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa xuska maalinta dhulka aawadeed afartan hogaamiye oo ka mida madaxda caalamka ku xasuumay shir lagaga hadlayo wax ka qabashada cimilada adduunka ee isa sii bedelaysa shirkan ayaa lagu qabanayaa hanaanka maqalka iyo muuqaalka dalka maraykanka ayaa haatan hogaaminaya qorshaha wax lagaga qabanayo isbeddelka cimilada adduunka madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee paris balse madaxweyne joe biden ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay hogaanka u qabanayso hanaanka wax ka qabashada cimilada adduunka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne biden ay mudanayaasha kongareska kala xaajoonayso sidii ay u ansixin lahaayeen lacag gaadhaysa saddex boqol oo milyan oo dollar oo gargaar dheeraada oo dowladda maraykanku ay siinayso dalka afghanistan sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka kaalmada dheeraadka ah ee maraykanku siinaya afghanistan ayaa loogu talagalay horumarinta haweenka adeegyada xalinta khilaafaadka saxaafadda madaxa bannaan iyo arrimaha dimuqraadiyadda dadaalkan gargaarka dheeraadka ah lagu siinayo afghanistan ayaa imanaya iyadoo maraykanka iyo naato ay ciidamadooda kala soo baxayaan gudaha dalka afghanistan marka la gaadho bisha sebtembar ee sanadkan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa socdaal kadis ah oo aan hore loo sii shaacinin ku tegay dalka afghanistan toddobaadkii hore dalkaasi oo ciidamada maraykanku ay ku sugnaayeen tan iyo sanadkii labadii kun iyo kowdii kadib weeraradii argagixise ee maraykanka lagu soo qaaday bishii sebtembar koob iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo kowdii dowladda maraykanka ayaa sanadkii hore intii xukunka hayay madaxweyne donald trump uu heshiis la galay ururka taalibaan heshiiskaasi oo dhigayay in ciidamada maraykanka ee dalka afghanistan laga soo saarayo kowda bisha may ee sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka balse madaxweyne biden ayaa markii uu xilka la wareegay sheegay in muddadaasi aanay kaga gaadhayn in dhammaan ciidamada ay kasoo raraan dalkaasi afghanistan muddadaasi sanadihii badnaa ee ciidamada maraykanku ku sugnaayeen dalka afghanistan ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba kun iyo laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka qaramada midoobay ayaa sheegay in dagaalada kasoo cusboonaaday dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha mucaaradka ah ay sababeen dhimashada dad tiro badan islamarkaana ay laba kun oo qaxooti oo cusub ay toddobaadkan ka barakaceen guryahoodii ku yaalay waddankaasi iyagoo u qaxay dalka ay dariska yihiina jaad dadka qaxootiga cusub ee dalka jaad soo galay ayaa hay-adaha qaramada midoobay u sheegay in dhibaatooyin loo geystay qaarkood intii ay soo qaxayeen dalka jaad ayaa haatan hooy u ah in ka badan boqol iyo toddobiiyo toban kun oo qaxooti ah oo ka yimid dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe kuwaasi oo koob iyo toban kun oo ka mid ahi ay soo qaxeen tan iyo bishii disembar ee sanadkii hore sidoo kale waxaa xeryaha qaxootiga ee dalka jaad ku sugan labayo sagaashan kun oo qaxooti ah oo ka yimid dalka jamhuuriyadda kongo sidoo kalena waxaa jira qaxooti kale oo afrikaana oo ka yimid waddamada afrika qaarkood
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare ciidla nuur oo warkii dunidaynala socotiinaysa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka dhacay gacanka hadal u dhexeeyey shaqaalaha laanta socdaalka iyo ciidamada nabad sugidda isku dhacan oo aan xabad laysku adeegsan ayaa wuxuu muddo kooban hakiyey shaqadii immigreshonka dhinaca kale waxaa maanta magaalada muqdisho dabley hubaysan ay ku dileen allah u naxariistee doctor cismaan ciise oo buurana loo yaqaano oo caan ku ahaa howlaha caafimaadka sida uu warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray uu ku eegayo wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow shaqaqadan gacanka hadalka ah ee ka dhacday garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa waxay u dhexaysay shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya iyo askar la sheegay inay ka tirsan yihiin hay-adda nabad sugidda ee nisa wararka v o eda ay ka heshay gudaha garoonka aadan cadde ayaa sheegaya in muranka oo shalay bilowday uu ka dhashay dad ajnebi ah oo ka soo degay garoonka aadan cadde ee muqdisho kuwaasi oo xilliga ay wadeen hubinta shaqaalaha immigreshonku ay kala wareegeen ciidamada nisa mar kale ayay saaka shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo askarta nabad sugidda ku dhex dagaalameen garoonka gaar ahaan qaybta dadka ka soo dega diyaaradaha caalamiga ah muranka dambe lama yaqaano waxa uu ka dhashay balse dadka ay v o eda la hadashay ayaa tilmaamaya inuu xiriir leeyahay arrintii shalay ka dhacday garoonka muuqaal la baahiye ay duubeen kaamiradaha garoonka ayaa waxaa ka muuqanaya burbur iyo dhiig meelaha qaar ku daadsanaa walow gacanka hadalka ka dhacay garoonka aan la isku adeegsan xabado iskuday xiriir oo aan la samayno mas-uuliyiinta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya ayaa inoo suuro gelin dhinaca kale ma jiro war ka soo baxay hay-adda nisa oo ku saabsan shaqaaqadan geesta kale dabley hubaysan ayaa waxay magaalada muqdisho ku dileen allaha u naxariistee doctor xasan cismaan ciise oo loo yaqaanay doctor buurane oo ka mid ahaa dhakhaatiirta caanka ka ahaa gudaha soomaaliya dilka ayaa ka dhacay degmada hodan ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow v o a muqdisho dhinaca kalena kadib markii toddobaadkan magaalada muqdisho ku qabsoomay shirkii beelaha muqdisho qaarkood ee lagaga soo horjeeday muddo kordhinta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ay uu sameeyeen xukuumadda hadda jirta ee soomaaliya ayaa waxaa soo baxaya baaqiyo oo ay ka imanayaan qaar ka mid a aqoon-yahanada kuwaasoo ugu baaqaya dhinacyada inay is-afgarad ka gaadhaan xiisadda siyaasadeed ee taagan brofeser xuseen warsame oo barakaha jaamacadda kalgary ee waddanka kanada ayaa haddaba arrimahaasi la falanqaynaya wariyaha iyaga sahra cabdi axmed saaray xaaladda soomaaliyeed ee wakhtigani ma qurux badna runtii oo waxyaalo badan oo soo korayey oo aan arkayo afartii sideeddii sano udambe isagoo ku noqonoqonaya waddanka oo qurux badnaanaya oo dhaqaalahoo soo korayay oo dadkao magarasa kalsooni soo gelayay wixiibaa iminka waxay u eg tahay in ay hoos u dhacayaan marka runtii ma ma ma qurux badna dowladdu waxay leedahay xalku waa in aqal hoose iyo aqalka hoose waxay leeyihiin xalku waa in doorasho iyo qof la galo macaaradkii waxay leeyihiin arrintaas waa majar habaabin ee wax ma garanaysaa maaha soconaya marka xaal dadkii soomaaliyeedna labadoodaasi ku kala dhex lumeen marka xaalku runtii maanta soomaaliya marka la eego dhinac dhaqaale dhinac bulsho dhinac siyaasadeed midna ma qurux badna maxaa la gudboon dowladda wakhtigan talada haysa waa su-aal aada u muhiima runtii halkaasn kusoo ururaysaa haa iyagu waxay rumaysan yihiin oo de isku raaceen iyagii aqalka hoose waxay isku raaceen ama aqalka shacabka waxay isku raaceen inuu xalku yahay in loo dareero doorasho cooyaada laakiin waxaad iskumaydayin weli inay si fiican uga dhaadhiciyaan dadka soomaaliyeed siday arrintaasi ay u suuro gelayso oo waktigaa yar loogu qaban karo hawsha intaa leeg xataa weli cod kama maqal magaranaysa xaliima yarey oo ka madaxa guddiga hawshan loo dhiibay ka madaxa weli warkamaanaa maqal qorshahaana ma hayno marka dowladda waxaan odhan lahaa haddii ayna suuragelin arrintaana ka dhaadhicin karinin dadka soomaaliyeed iyo dadka kula leh taladaba oo macaaradkuna ka mid yaana ka dhaadhicin karaynin inaad uga durugtaan wax ka duwan taas oo ah in laga boqo maaha ceebino kuma jirto oo jaleecino kuma jiro in la yidhaahdo arrintaas malaha ma soconaysa aan si kale uga wareegno iyaga marka macaar dowladda taasaan odhan lahaa qolada mucaaradka ee hadda shalaytoo kaleeta xataa kulanka qabsaday madaxweyneyaasha hore ay ku jiraan siyaasiin kale ay ku jiraan ayaga laftirkooda maxaa la gudboon mar haddii dowladii muddo laba sano ah waqtigii golihii shacabka ay ku dareen doorasho qof iyo codaan qabanayna ay leeyihiin muddada labada sano ah maxaa qudhooda la gudboon oo hadda waddaday hayaan aan ahayn
saaraay waa su-aal aada u sarraysa mucaaradka laftigiisa arrintu hadda runtii way ka jajaban tahay mucaaradku waxaan qabaa mar ayay arrintu gacantooda ku jirtay oo waxay ahayd markii hal la wada fadhiisada lahayay gacantooda ayay ku jirtay taaski way ka faa'iidaysan waayeen iminkana waxoogaa waxa u eg tahay inay laftigoogu magaranaysa hadda u kala jajabayaan sidii wax qabiil oo kale laysku ururinayo oo shirkii shalay wuxuu ahaa shir ay qabsadeen dabcan taageerayaasha mucaaradka ka soo jeeda hal reer ka soo jeeda ay ahayd waxay ku fiicnayd uun in halkaa lagu daayo oo la yidhaahdo mucaaradka taageerayaashiisiibaa shiraya kuwaas xitaa waxay noqon kari lahaayeen dad qabiilooyin kale ka yimaada laakiin taageersan musharaxiintaas ayay noqon lahaayeen marka runtii halkaa waxaa ka muuqda in waxoogaa dilaaculmanayo qowmiyadeeni dee ku dhisnayd dowladnimada in halkaa waxoogaa laga daremo kamaana farxin laakiin arrin baa jira aan magaranaysa xoogga saaray oo shalay aanan ka soo bixin meesha oan aada ugu farxay taasoo ahayd marnaba kamay soo bixin in dagaal lagu qaado ama gacanka hadal la sameeyo kamay soo bixin way jireen khudbadahan dhegaysanaya qaar magaranaysaa sidaa u hadlayay oo jeclaan lahaa waxaasina ka soo baxayso laakiin iyana waxaa muuqata dad mas-uulo inay meesha joogeen oo markii la soo saarayey go-aankii ka reebay wixii nooca dagaal oo kale ahaa digniin oo kale ha iska yeer jirto oo magaranaysa laakiin aad baan marka arrinta ugu farxay marka iyaga waxaan odhan lahaa waxaa kuu roon inaad taageerayaashaada urusto cid walba kaaga iman karayaan waayahay waa gartay haddii dhinac laga fiiriyo beesha caalamka qayb ahaana way hadashay qayb ahaana dowladaha soomaaliya taageero weli way ka aamusan yihiin xaaladda ayaga laftirkooda maxaa laga filan karaa sahraay arrintaasi waa rin weyn oo iyaga beesha caalamka horta meel cidhiiriya ayay runtii ku jirtaa oo iyagu waxay door bidi lahaayeen in lagu noqdo heshiiskii toddobiiyo tobankii in loo noqdo ayay jeclaan lahaayeen haddana laakiin waxay iska ilaalinayaan wax kasta oo hoos u dhigi karo madax banaanida soomaalida dowladana de dowlad waxa u arkaa weli dowladdiiba u arkaa meesha ina dowlad meesha jirtana waa qasaode meel xil lagu soo dhaco cidina ma garanaysa ma rumaysan waxay intaa kusoo dadaalayeen macaawinooyinka xataa inay jiraan waa ka baqayaan oo haddii day isku dayaan inay jiraan dabcan waxa iyaguna waxyeelo soo gaadaysaa xoog leh dalka shacabka soomaaliya shabaabna fursad baa la siinayaa marka iyaga laftooda way weyseen marka haddii ay suura gasho waxaan yar maqlay beryahan in midowda africa laga yaabo inuu soo yaro dhex gala arrinta haddii arrintaasi ay jirto oo kuwii kale kala qayqaybsan yihiin oo turkigu meel maray oo kuwa kale meel maro maraku meel maray oo kaleka mareen waxa malaha fiican in midowda africa la xogaa la siiyo meel furaha la siiyo oo iyagu ay furaha noqon karo de suudaanba waa tii la dhex galay marka arrimahaas oo kalena jaanis ha la siiyo yaan laga baqin ayaan odhan lahaa yaana laysku ceebaynin baan odhan lahaa ceebna yaan loo arkin baan odhan lahaa kaasina waxa uu ahaa brofeser xuseen warsame oo bara ka ah jaamacadda kalgary ee waddanka kanada oo u warramayay wariyahayaga sahra cabdi axmed
wararka iyo warbixinaha siyaasadda dhaqaalaha ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhegaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo shan iyo labaatanka mitrban xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegayso v o a ee maalin waliba afarta galabnimo
haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii bandhigga v o e toddobaadkan aan ku eegayno sababaha keenay inay burburaan wadahadalladii la xidhiidhay biyo-xidheenka etoobiya iyo weliba khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o e oo aan toddobaadkan ku eegayno sababaha keenay in ay burburaan wadahadallada la xidhiidha biyo-xidheenka etoobiya iyo khasaaraha ka dhalan kara haddii uu dagaal dhaco waxaa dhowaan burburay wadahadalladii uu midowda afrika dhexdhexaadinayay ee ka dhacay caasimadda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ee kinshasa kuwaasoo u dhexeeyey etoobiya masar iyo suudaan muranka biyo xidheenka oo muddo soo jiitamayey ayaa wax heshiisa aan laga gaadhin haddaba maxay tahay sababta heshiis loo gaadhi la'yahay waxaa arrintaasi faahfaahinaya faysal mukhtaar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka dhammaan wada hadaladii u dhexeeyey labada dhinac ee lasoo waday laguma guuleysan midna laguma guuleysan waana lagu fashilmay waxaa u dambeeyey hadda kii waday maaragtay uu dhexdhexaadinayay midowda afrika oo muddo socday meelo badan lagu kulmay taasna ay maaragtay markii dambe ugu dambeyntii ay saluugeen wadanada masar iyo suudaan oo ay ku tilmaameen inuu fashilmay iyadoo dhinaca etoobiya ay weli aaminsantay aaminsanayd inuu maaragtay wadahadalkaasi uu socdo saas darteed waxay codsadeen wadanada masar iyo suudaan in maaragtay dhexdhexaadinta la ballaariyo oo ay soo galaan wadanada wadanka maraykanka qaramada midoobay iyo maaragtay midowda yurub ay soo galaan oo laga dhigo maaragtay afar geesood midowda yurub oo hadda midowda africa oo ku jira iyo midowda yurub iyo maraykanka iyo jimciyadda qurmaha ka dhexeysa arrintaasoo ay si cad ugu gacan seedhay etoobiya oo ay diiday arrinkaasi laba arrimoodna ay u cuskatay waa kow iyadoo arrintaasi ay ku tilmaamtay inay meelka dhac tahay midowda africa oo weli arinta ku jira ay midowda africa meelka dhac ku tahay qodobka labaadna ay cuskanaysay heshiis labadii kun iyo shan iyo tobankii aan filayo inuu ku dhex maray dalka suudaan hogaamiyayaasha saddexda dal oo heshiiskaas oo dhigaya haddii guddiyada wadahadalka wada ay ku fashilmaan meesha loo noqonayaay inay tahay madaxda saddexda dal inuu yahay heshiiskaasi uu dhigaya qodob dhigaya uu jiro ay maaragtay cuskanayso etoobiya oo ay leedahay haddiiba ay wadahadaladii guddiyaashii fashilmeen meesha loo noqonayay maaha in wadano kale iyo arrinta la siyaasadeeyo oo meelo kale la geeya waa in madaxda saddexda dal loo noqdo ay cuskanayso taasna ay arrintaasi diiday arrintuna ay markaa cirkays kusii shareertay oo sii cakirantay arrintaas muranka biyo xidheenka ayaa u muuqda mid sii kululaaday sannadahan u dambeeyey taas oo ay ugu wacan tahay sida khubarada siyaasadda caalamiga ay sheegayaan isbedelada ku yimid hoggaanka saddexda dal iyada oo ay meesha ka baxeen maamulladii muddada dheer ka talinayay etoobiya iyo suudaan inkasta oo masar ay goor dambe bilowday dardargelinta siyaasaddeeda ku aadan biyo xidheenka taas oo ay sababtu tahay xilliga la bilaabay dhismaha oo ahayd xilli dalka masar uu kacdoon ka jiray iyo markii dambe oo awooddii laga qaaday madaxweynihii hore ee la doortay maxamed mursi sida uu faahfaahinayo maxamed cali oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo xalinta khilaafaadka kuna sugan dalka norway waxaan ogsoonnahay wakhtigii la bilaabaya dhaamkan inuu ahaa wakhtigii kacdoonka shacabka uu ka jiray dalka egypt oo dowladdii wakhtigaa jirtay ee xusni mubaarig uu ka talinayay lagu mudaharaadayay xukuumaddiisiina lagu riday ay ahayd wakhtiga etoobiya la bilowday xukuumadihii ka dambeeyey ee wakhtigaa yimida ilaa imika siisi hadday noqon lahayd iyo mursi hadday noqon lahayd ilaa naxariistaba ay isku dayeen in ay wax ka qabtaan daamkan marnaba kuma qanacsana masaaridu in daamkani uu hirgalo haddii uu hirgalana waxay ogsoon tahay in ay tahay mid iyada dhibaato weyn ku ah haddaba su-aasha kale xigta waxa ay tahay haddii daamkaba la dhiso oo uu hirgalo ayuu dhammaanaya sida la sheegay muddo intee leeg ayaa lagu buuxinayaa daamkaas haddii ay noqoto muddo shan sano ilaa toban sano inta udhaxaysa ah dadka masaarida iyo dowladda masarba waxa ay aaminsan tahay in ay tahay caqabad weyn oo ku timiday dhinaca waxsoo saarka beeralayda dalka masaarida ah iyo ka intifaacsigii guud ahaaneed ee webiga naylka ah sababta oo ah waxa ay aaminsan yihiin in biyaha imanaya ee soo gaadhaya dalka egypt in ay aada u yaraanayaan koobmayaan taasina ay keenayso in wax soo saarkoodii uu boqolkiiba konton hoosu dhacayo dalka masarna uma eeka dad ogolaanaya in muddadaa kooban lagu buuxiyo biyo-xidheenkaas weli inkastoon wax heshiisa laga gaadhin waxna labada dowladoodna ay isla meel dhigin waxaa jira guluf dagaaleed ama colaad ah oo u dhexeeya labada dal oo hawada laysku mariyo inkastoona weli wax ciidana weerar layskugu qaadin laakiin wadamo laysku adeegsada ayaa jirta siyaasado kaleo isku adeegsadaan ayaa jirta xitaa waxaa la gaadhay ninkii madaxa ka ahaa daamkaas in la dilo marka waxaweyaan waa khilaaf aada u ballaadhan oo laysku haysto welina aana meel la dhigin lagana heshiinin khubarada odorosta siyaasadaha bariga afrika ayaa sheegaya in haddii uu dagaal ka dhasho muranka biyo xidheenka ay arrintani saameyn ku yeelan doonto degmada oo dhan sida uu sharaxayo xasan ciise oo ka faallado arrimaha bariga afrika kuna sugan magaalada jigjiga ee dalka etoobiya khasaaraha ka dhalan kara haddii arintan biyo xidhaanka laysku hayaa ay faraha ka baxdo insha allahu lama rajeynayo horta inay faraha ka baxdo oo waxaa dhici karta in xal diblomaasiyadeed la helo oo heshiisyadii hore dabcan marka la eego xagga masar bay u eexanayeen heshiisyada hore oo dalka xagga dalalka uu ku shubmo webiga niilku ayuu heshiisyadaas u eexanayeen etoobiyana waxay rabtaa xuquuqdeedii ay lahaydee biyoed inay meesha ka hesho oo waxaa la qiyaasaa halka dalka etoobiya ay dadka ku nooli boqol iyo toban milyan yihiin in konton milyan oo ka midihi ay bilaa koronto yihiin marka iyada oo duruufahaasi laga duulayo waxaa laga yaabaa in la isugu yimaado markaasi meel dhexe la isugu yimaado laakiin haddii ay arintu faraha ka baxdo waxay noqonaysaa markaa bariga dhexe ama waqooyiga afrika iyo bariga afrikaba in khasaare laxaad la soo gaadho ganacsiga adduunka inay isku socodkii maraakiibta ee badda cas oo kale in dhibaata ay soo gaadho in mashaakilaad weyn ay abuurto ayaa laga yaaba arintaas marka taa waxaa laga yaaba in quwadaha waaweyn oo kale maraykanka shiinaha iyo ruushka iyo ingiriiska dalalka waaweyn oo kale inaanay ogolaanin xaaladdu inay faraha kasii baxdo oo ay lagu hayo arinta markaa wadahadal iyo sidii loogu dhammayn lahaa qolo walba maslaxadeeda laga yaaba in etoobiya wax ka tanaasusho masaariduna wax ka tanaasusho aakhirka dambe markaa meel dhexe la isugu yimaado marka laga yimaado dalalka uu webiga niil uu maro ee uu muranka u dhexeeyo waxaa jira dhinacyo kale oo dana dhaqaale ka leh gobolka oo arrintan isha ku haya sida uu tilmaamayo cabdiraxmaan maxamed oo isagu ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxa yaab kale waxaa weyaan dowlado carbeed oo khaliishka u badan ayaa maalgelin xoogan ka wada biyo xireenkaas iyo dhulal badan oo beeraley ah ka iibsaday etoobiya siday ugu kaaftoomaan cuntada dibadaha kale kasoo dhoofsanayaan waxay doonayaan ama ay rabaan in beerahooda boqolkiiba sagaashan baahida ay leeyihiin dowlada sida qatar iyo imaaraadka inay buuxiso beeraha etoobiya ku leeyihiin so maalgelin xoogan oo laakiin dadban ayay ka wadaan biyo xireenka dowladda masar saamax shukri wasiirka arrimaha dibadda ee wuxuu dhowr mar sheegay isagoo dowladaha si toos ah u sheegin magacyadooda wuxuu yiri dowlado badan baa si indirect u maalgelinaya waxaana ka codsanaynaa inay ogaadaan khasaaraha ka imaan kara iyo dhibaatooyinka ay mandaqada geli karto biyo xireenkaas hadduu meesha yimaado waxaad dareemaynaa labada dowladood masar iyo suudaan keliya inay ka horjeedaan biyo xireenka weliba suudaan siyaasad ahaan ayay uga horjeedaa biyo xireenka iyadoona dhibaatooyin badan oo daadad badan iyo dhibaatooyin badanuu naylka ku haayay ka badbaadi doonto biyo xireenkan haddii la sameeyo laakiin iyada oo la safanaysa dowladda masar ayay muujinaysaa inay ka xun tahay ama ay diidan tahay taasna waxaa keena isbedelka siyaasadeed ee ka dhacay suudaan waan aragnaa masar dhaqdhaqaaqyo badan bay wadaa dowladaha afrikaanka badankooda etoobiya iyo la safan yihiin waxay aaminsan yihiin mashaariic badan oo regionka dhan ama mandaqada dhan bedeli karo ilaa soomaaliya ilaa jabuuti bedeli kara ayaa kasoo socda meesha waxa ugu muhiimsan ee ka imaan karo waa korontada korontadaas oo nolosha malaayiin geeska afrika degan bedeli doonto
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi bandhigga v o a nala socodsiinay golaha baarlamaanka ee dalka jarmalka ayaa ansixiyey sharci ay soo gudbisay ra-iisul wasaaraha dalkaasi angela markel oo wax weyn lagaga bedelayo sharciyada lagu xakamaynayo faafitaanka xanuunka covid sagaal iyo toban oo toddobaadyadii u dambeeyey si aad ah waddankaasi ugu fidayey dhinaca kale booliska magaalada baarliin ayay iska horyimaadeen dad ka dibadbaxaya xeerkan cusub oo isugu yimi fagaaraha kasoo horjeedka aqalka baarlamaanka magaalada baarliin warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil haddii aqalka odayaasha sare uu ansixiyo xeerarkan toddobaadkan waxaa isbeddel weyn lagu samaynayaa nidaamka xakamaynta xanuunka covid sagaal iyo toban deegaanada uu ku badan yahay waxaa lasoo rogi doonaa bandoo ka bilaabmaysa tobanka habeennimo oo socon doonta ilaa iyo shanta subaxnimo waxaa la xidhi doonaa xarumaha lagu caweeyo goobaha cayaaraha iyo dukaamada magaalooyinka boqolkii kun ee qof boqol ka mid ah laga hela xanuunka meelaha tirada dadka xanuunka qaadaya ay gaadhaan boqol iyo shan iyo lixdan qofna dugsiyada waxaa loo bedeli doonaa qaabka online-ka amaba waxbarashada guryaha hindisahan ayaa looga gol leeyahay in la iswaafajiyo tallaabooyinka ay qaadeen lix iyo tobanka maamul goboleed ee dalka jermaniya lagu doonayo in xanuunka lagu xakameeyo laakiin qaar ka mida dadka ka faalooda arrimaha jarmalka ayaa qaarkood ku doodayaan in tallaabooyinkan lagu doonayo in awood badan la geeyo magaalada berliin cabdifataax cusmaan cigaal oo degan magaalada berliin ayaan weydiiyey bal in iiga waramo xayiraadaha ay dowladdu doonayso inay soo saarto maanta waxaa baarlamaanka dalkani ansixiyey xeer nidaaminaya dhammaan gobolada dalka oo dhan oo lagu talagalay xeerkaasoo la yidhaahdo loogu magacdaray in la yidhaahdo corona shits maasnaame oo macnaheedu yahay sidii loogu hortegi lahaa fiditaanka xanuunkan iyo badbaadinta bili-aadanka si aanu ayna ay dhibaato badan ayna usoo gaadhin xeerkani wuxuu nidaamin doonaa maadaama marka hore dalkani gobol waliba iskii uu qaadan jiray go-aanka uu doonayo ee uu wax ku xakamaynayo wuxuu noqon doonaa mid dowladda dhexe siinaya awood nidaamkana uu noqon doono mid dhammaantood uu ku waajib yeelaya inay wada raacaan laakiin bedelkeeda maanta magaalada barli waxaa ka dhacay mudaharaad lagaga soo horjeedo arrimahaas iyo qaababkan ay xukuumaddu u maamulayso karoonaha iyo bandooyada lagaga soo horjeedo dhinaca kale guud ahaan wadamada yurub iyo caalamka meelo badan oo ka mid ah saameyn weyn ayay ku yeesheen bandooyada soo noqnoqonaya dhaqaalaha jarmalka oo ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha wanaagsan caalamka adduunka ayaa kala siman runahaantii dhaqaalaha dalkani sida aynu la wada soconaba dalkan jarmalku waxa weeye dalalka ugu dhaqaalaha badan dunidan aynu ku noolnahay uguna wax soo saarka badan qaaradan yurubna waxaaba la odhan karaa waa dalka koobaad ee isu haya ama siday carabtu u taqaano waa qalb oruba ama siaynu inagu soomaalidan idhaahno wadnaha yurub waa dalka keliya maalgeliya ama sidaynu la soconayba dhaqaale burburkii labada kun iyo sideedii ilaa labada kun iyo sagaalkii ilaa imikadan aynu taaganahayba dalal badan oo yurubta ka midana maalgelinayay korna usoo qaadayay dalkani dhaqaalihiisii nooca ahaa inkasta oo aan la odhan karo weli waa adag yaho waa is haystaa haddana dhaawac fara badan ayaa lasoo darsay sharikado badan oo waxaad arkeysaa kacaya meherada badan oo waxaad arkeysaa la xirayo iyadoo weliba ay dowladdu inta ay wado kabida dhaqaalaha meheradahaas iyo si aanay u kicin iyadoo weliba shaqaalaha wax loo yaqaano kurs arbeyd la geliyay oo qeyb kamid ah maadaama sharikadihii ayna ahayn karin shaqaalihii in waktigii shaqada loo gaabiyo lacagtiina weliba la siiyo iyadoo nidaamkaasoo dhani jiro haddana walaal waxaa socota ood arkaysaa in dhaqaalihii dalku sii burburayo haddii dee sidan kusii socoto kolley mar walba waxaa dareemi kartaa inuu sii naaqusmayo booliiska magaalada berliin ayaa sheegay inay shalay gelinkii dambe ay u xidheen dibadbaxyadan boqol iyo labiiyo konton qof xeerarka waxaa u codeeyey saddex boqol iyo labiiyo afartan xildhibaan waxaa ka aamusay afar iyo lixdan halka ay diideen laba boqol iyo konton xildhibaan aqalka sare ayaa maanta ka doodaya sharciyadan haddii ay iyaguna ansixiyaan xayiraadaha cusub ayaa socon doona ilaa iyo kowda bisha juun dhinaca kale yurub toddobaadkan ayuu ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ka digay in xagaagan soo socda ay dhici karto inuu xanuunku mar saddexaad si weyn u faafo maadaama oo dhowaan laga qaaday xayiraadihii saarnaa dalkan britain cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur
khamiistan maanta ayaa ku beegan maalinta dunidu u astaysay xuska maalinta dhulka oo sannad kasta maantaoo kale la xuso islamarkaana la isku baraarujiyo deegaanka iyo cimilada adduunka madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa xuska maalinta dhulka aawadeed afartan hogaamiye oo ka mid a madaxda caalamka ku casuumay shir lagaga hadlayo wax ka qabashada cimilada adduunka ee isa sii bedelaysa shirkan ayaa lagu qabanayaa hanaanka maqalka iyo muuqaalka dalka maraykanka ayaa haatan hogaaminaya qorshaha wax lagaga qabanayo isbedelka cimilada adduunka madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa ka baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee qaramada midoobay ee isbedelka cimilada ee baris balse madaxweyne joe biden ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay hogaanka u qabanayso hanaanka wax ka qabashada cimilada adduunka xogaye arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne biden ay mudanayaasha kongareska kala xaajoonayso sida ay u ansixin lahaayeen lacag gaadhaysa saddex boqol oo milyan oo dollar oo gargaar dheeraada oo dowladda maraykanku ay siinayso dalka afghanistan sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka kaalmada dheeraadka ah ee maraykanku siinaya afghanistan ayaa loogu talagalay horumarinta haweenka adeegyada xalinta khilaafaadka saxaafadda madaxa bannaan iyo arrimaha dimuqraadiyadda dadaalkan gargaarka dheeraadka ah lagu siinayo afghanistan ayaa imanaya iyadoo maraykanka iyo naato ay ciidamadooda kala soo baxayaan gudaha dalka afghanistan marka la gaadho bisha sebtembar ee sanadkan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa socdaal kadis ah oo aan hore loo sii shaacinin ku tegay dalka afghanistan toddobaadkii hore dalkaasi oo ciidamada maraykanku ay ku sugnaayeen tan iyo sanadkii labadii kun iyo kowdii kadib weeraradii argagixisay ee maraykanka lagu soo qaaday bishii sebtembar koob iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo kowdii dowladda maraykanka ayaa sanadkii hore intii xukunka hayay madaxweyne donald trump uu heshiis la galay ururka taalibaan heshiiskaasi oo dhigayay in ciidamada maraykanka ee dalka afghanistan laga soo saarayo kowda bisha may ee sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka balse madaxweyne biden ayaa markii uu xilka la wareegay sheegay in muddadaasi aanay kaga gaadhayn in dhammaan ciidamada ay kasoo raraan dalkaasi afghanistan muddadaasi sanadihii badnaa ee ciidamada maraykanku ku sugnaayeen dalka afghanistan ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba kun iyo laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka qaramada midoobay ayaa sheegay in dagaalada kasoo cusboonaaday dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo jabhadaha mucaaradka ay sababeen dhimashada dad tiro badan islamarkaana ay laba kun oo qaxooti oo cusub ay toddobaadkan ka barakaceen guryahoodii ku yaalay waddankaasi iyagoo u qaxay dalka ay dariska yihiine jaad dadka qaxootiga cusub ee dalka jaad soo galay ayaa hay-adaha qaramada midoobay u sheegay in dhibaatooyin loo geystay qaarkood intii ay soo qaxayeen dalka jaad ayaa haatan hooy u ah in ka badan boqol iyo toddobiiyo toban kun oo qaxooti ah oo ka yimid dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe kuwaasi oo koob iyo toban kun oo ka midihii ay soo qaxeen tan iyo bishii disembar ee sanadkii hore sidoo kale waxaa xeryaha qaxootiga ee dalka jaad ku sugan labiyo sagaashan kun oo qaxooti ah oo ka yimid dalka jamhuuriyadda kongo sidoo kalena waxaa jira qaxooti kale oo afrikaana oo ka yimid waddamada afrika qaarkood
dadka ku nool gobollada ontaria iyo kubeeg ee dalka kanada ayaa lagu soo rogay xayiraada dhanka socdaalka taasoo u diidaysay inay u safraan gobollada kale ee dalkaasi sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus dowladda federaalka ee kanada ayaa dhanka kale gurma deg dega u dalabtay gobolka ontario oo ay si joogtaa u sii kordhayaana tirada xanuunka coronavirus wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa warkan nooga soo diray magaalada toronto dowladaha gobolka ontario iyo kubeeg ayaa soo rogay xayiraad dhanka socdaalka ah si loo yareeyo faafista xanuunka covid xayiraadan ayaa ka dhigan inaysan ka bixi karin gobolka ay ku nool yihiin marka laga reebo socdaalka laga maarmaanka ah sida inuu qofkaasi degan yahay gobolka kale ee uu u safrayo arrimo la xiriira caafimaad iyo isu gudbinta adeegyada daruuriga ah gobolka kubeeg ayaa markii horeba saarnayd bandow dhanka habeenkii ah cusmaan xooriye cali oo loo yaqaano cusmaan monterel oo ka mid ah soomaalida muddada degan magaalada monterel ee gobolka kubeeg ayaan weydiiyey saameynta ay bulshada ku yeelan karto arrinkan baryahan dambe ilaa laga soo bilaabo january bishii koowaad ilaa iyo hadda waxaa ku jirta lockdown oo habeenkii ahaa awal waxay ahayd habeenkii sideedda ilaa iyo shanta subaxnimo inaan bannaanka loo soo bixi karin qofkii bannaanka lagu arkaan la sii karo tikit ilaa lix kun oo dollar ah xoogaa dadkii way dhibsadeen way ka buuqeen saacad iyo baraa loogu daray waxaa la yidhi sagaalka iyo barka habeennimo ilaa iyo shanta subaxnimo bannaanka waxuu soo bixi kara male tii iyadoo buuqeeda weli taagan yahay ee ka doodayaan xabsi kuma juri karna hana la fasaxo ayaa hadda waxaa loo raaciyey in aan la bixi karinba oon ontarian la aadi karin ontarian laga soo geli karin xadkii in la joogo askar la dhigo ontario waxaa jirta qayb ka mida oo layidhaha gatino oo ka tirsan cobek buundada udhexeysa oo keliya buundaa udhexeysa buundada markaa xagga uga tallowday waa cobek dhinaca markaa usoo tallaabdayna waa ottawa ama ontario marka dadkii kalama maarmaan in la isku dhex gudbo wallaahi dhibaatooyinku waa badan yihiin hadda xadka waa xiran yahay lama safri karo habeen iyo maalin gobolka ontario kiisaska covid ayaa gaaray ku dhowaad shan kun maalin walba muddo ka badan toddobaad halka tirada dadka la seexinayo qaybta xaaladaha daran ee i c u da ay sii kordhayso tiro intaan la eg oo maalinla ah in gobolkan laga soo wariyey ayaa ugu dambeysay bishii disembar ee sanadkii tegey arrintan ayaa sababtay qayladhaan ku aadan sidii taageero deg deg ah loola soo gaari lahaa dadka reer ontario ra-iisul wasaaraha kanada justin trudo ayaa xusay inay si adag uga shaqaynayaan in shaqaale caafimaad iyo agab ay soo gaarsiiyaan gobolkan maalmaha soo socda isagoo ugu baaqay gobollada kale inay garab istaagaan ontario xaaladan adag ee lagu jiro darteed dag ford oo ah madaxa gobolkan ontario ayaa warqad u qoray maalmo ka hor madaxda gobollada dalkan isagoo ka codsaday inay u soo diraan shaqaalo caafimaad sidoo kale waxaa gobolkan ontario lagu soo rogay xayiraado hor leh oo ay ka mid tahay inaysan dadka gebi ahaanba bannaanka isugu imaan karin iyo inay ku nagaadaan guryahooda muddo laba toddobaad oo dheeri ah waxaa sidoo kale xayiraada cusub ka mid a inaysan u safri karin dadka gobolkan gobollada kale ee kanada cabdirashiid xasan xirsi bakin oo ka mid ah soomaalida degan magaalada toronto ayaa arrinkan u arka culays horle naw haddaan joogno wadankan canada especially magaaladan torono profinciga ugu weyn ee ontario runtii wuxuu baalkii cudurkii aad iyo aad ayuu culeyskiisa usoo batay iskooladii kulli meel kasta waa la xiray hadda waxaa noogu daran waxaa weeyaba dadku markay joogaan wadankii awal baa laga bixi karin qofkii soo baxa oo soo laabta wuxuu gelayaa hoteel iyo qarash oo asagoo jeebkiisa iska bixinayo ilaa qofka ku kacaysa kun iyo shan boqol ilaa laba kun oo dollar runtii taa waxaan hadda nooga sii daray oo culayska aada u badan hadda nagu keenay awal waxaan waxayn jirnay markii uu saan hadda lowla aan dibadii la aadi karin meel kasta ay dhib tahay haddaad soo laabatid waxaan kala aadi jirnay magaalooyinka nagu dhegan oo barofesiyada nagu dhegan haddana runtii canada dhexdiisa layskuma gudbi karo oo haddaad ka tagtid ontario ma tegi karti kubeen xuduudda dalkan uu la wadaago maraykanka ayaa muddo xiran wasiirka badqabka dadweynaha ee dalkan kanada bill blair ayaa talaadadii sheegay in kanada iyo maraykanka ay isla garteen in muddo bilah lagu kordhinayo xirnaanshaha xuduudda labada dal marka laga reebo safarada laga maarmaanka ah sida isu gudbinta badeecooyinka sidoo kale dadka ajnabiga ee ka imaanaya dalal kale ayaanan weli la ogolayn inay soo galaan kanada ilaa kow iyo labaatanka bisha dambe ee mey iyadoo ay suuragal tahay in wakhti kale lagu sii daro marka xilligaasi la gaaro gobolka ontario oo kaalinta labaad ku jiray marka laga hadlayo kiisaska covid ee kanada ayaa hadda galay kaalinta koowaad isagoo ka hormaray gobolka kubeg oo in muddo ah hogaaminayey korarka tirada kiisaska covid xuseen nuur xaaji v o a toronto
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban soomaaliya dhowr iyo toban sano ka hor waxa ay qaadatay nidaam federaal ah dalka waxaa ka jira maamul goboleedyo hoostaga dowladda federaalka ujeedka laga lahaa federaal waa in nidaamka dowladnimo hoos loo daadajiyo haddaba xaaladda dalka ka jirta marka loo eego hadafkii federaal loo unkay ma laga gaaray waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah shaafici maxamed yuusuf iyo xasan axmed barqadle labaduba waxaay ka mid yihiin aqoon-yahanada gobolka hiiraan waxaa jawaabta ku horreynaya shaafici maxamed yuusuf weli nidaamkii federaalka loogu talagalay weli lama gaarin labaatan sano ilaa hadda inta ka dhexayso weli meeshii shal on federaal afkaa laga sheega laakiin weli nidaamkii lama gaarin
xasan barqadleh
aniga waxaan aaminsanahay kacsan ahaan in meel fiican ay wax walbaba marayaan inta dhimanna ay taadegi doonaan dowladda waxay kasoo kabatay meel si loogu soo kabtay adag tahay maamul goboleedyaa dhistay oo ugu dambeeya hirshabeelle caqabadaha noocyaheeda kala duwanba ha ahaadaane waxaa ii muuqdo in dafaalo aada u wanaagsan xasan waa mahadsan tahay shaafici waxaad tiri weli dantii laga lahaa ama ujeedkii laga lahaa federaal in dalka laga hirgeliyo lama gaarin haddii aad noo sababayso nidaamka federaal waxaa la rabay saakay shacabku inay maanta wax soo doortaan ilaa hadda ma aragno weli halka inaan taaganahay ergoyna wax soo xulo dowladdu ciddii iyada ay rabtay leedahay nidaamkii federaalka oo shacabka awoodda lagu wareejiye rabay qofkii raba xusheen ayada hayaa buushkarayso qofkii rabtay meel geysataa qofkii taba yar inuu ku taagsataa dowlad goboleed waa la dhisay laakiin ma xumo see loo dhisa waaye dowladda federaalka weli ma ayna gaarsiin meeshii loogu talagalay ilaa hadda ayadaa wax soo xulayso anagu wax ma xulno
xasan sidaa maqlaysa shaafici wuxuu leeyahay weli halkii laga rabay lama gaarin adigana waxaa tiri waa nidaamkii sidii la rabo u shaqaynaya dowladda waxay wakti gelisay ayada iyo kuwii ka horeeyeyba walow ay dowladdan dambo sistamo golo deegaan ina la sameeyo awal waxaa la dadka waxaa laga soo doori jiray muqdisho oo kale hadda tusaale waxaan joognaa gobolka hiiraan oo kale guddoomiyaha gobolka hiiraan oo kale waxaa stateka laga soo dooranaya waxaa ii muuqato haddii sidaan wax kusii socdaan oo waxaa la wanaajinay inay shacabka dooro doonaan qofka ay ka matalayo marka wax walbaba waxay ku imaanayaan waqtigooda dowladda hadda jirto fursadeeda haddii la siiyo walow ay ku dhagan yihiin dad badan ama ha noqdaan siyaasiyiin ama ha noqdaan wadamo shisheeye waxaan filayaa kuna rajo weynahay shacabka oo aan anigaba ugu horeeyo inay dooro doonaan qofka matalayo waxayna ku dooro doonaan ina waqti laysiiyo dowladdana la sharfo
aad iyo aad u mahadsanya wuxuu yidhi maamul goboleedkan steeg haddana beledweyne aan joognaa laga soo doortay horta waxaan kuu sheegay ma xumo waxa laga soo doortaa ma xumo laakiin see wax lagu soo doortaa waaye ani ilaa hadda su-aashaydi igama jawaabin waxaan iri dowladdu ninkii ay rabto iyadoo ay dan kaleeda jaranjaro ku kooli kartay wida waa arkaysa baygaabo wixii ka dhacay waa arkaysa gedo hadda waxa ay ku wado ilaa hadda ay leedahay gobolka geda ma wareejinayno doorashada hadda loo taagnaay oo lagu kala yaacay gobolka geda iyo madaxweynaha uu yiri ma wareejinaan ee fashilka koowaad ugu imaaday weli lama arko dowladdu farahii maamul goboleeday kula jirtaa cariiriyay saaraysaa awood ciidana u sheeganaysaa awood dhaqaale u sheeganaysaa weli nidaamka aan rabnay ma aana gaarin dhismihii hirshabeelle ugu dambeeyey waxaa ka qaldanay madaxweyne maxamed cabdi waaro hirshabeelle madaxweyne ka eh lagalama tashan hirshabeelle cali guudlaawo madaxweyne ku-xigeynaha soo dhistay ilaa hadda annaga shacabka rehiiraan talena lagama siin dhaqanna lagama siin ciddii ayaga ay rabaanay keensadeen shacabkii iyo gobolkiina waa kana dhibaata u dhaxayso waxa ay hirshabelle beledweyne jiraan oo maanta la dhihi karo laysku raaxsanya beledweyne ka jiraan ma jiraan marka weli dowladda nidaamka aan ka rabnay ee cadaaladda aan ka sugayna maana ka helin haye xasan dowladda federaalka maamul goboleedyada intii dambe ayada way dhisaysa laakiinse dowladda waxay ila tahay jijiitan badan siyaasadii oo qasan haddii la yiraahdo qofku ku haboon hala raadiyo nimanka hadda tirinayo o dhan dhammaantood waa soomaali waa dad oo dowlad deegaan kasoo wada jeedo hortoor qofkay rabto emaan amaan dowladdo dadka ayakaa soo sharaxo inay booshgaraysan waa macquul waxaan isleeyahay dowladda haddii aysan soo saarin ama aysan waddada kusoo hayn qof ay ka fahmi karto inuu wadankan horumari karo haddaysan kasoo waxaa adkaanayo sistamka dowladnimo ama ay ku shaqaynayso ama dardarka wanaagsan ee hadda dowladnimada ku socoto waa u jeedaa madaxweynayaashii dalka soo maray ah heerka hadda ay taagan yihiin iyo meeshay marayaan ay ka marayaan meeshii la rabay inay u tanaasulaan dadkan haddii aad maanta dalkaada u tanaasulin biritooda uma tanaasuli kartid ilmahaada marka waxaan leeyahay dowladda federaalka dhaliil badan way yeelan kartaa laakiinse meeshii ugu dambeysay ugu fiicneed ugu sharfaneed ayay joogtaa waxaana qiyaasayaa labada sano ee hadda loogu daray inay gaarsiin doonto wadanka in aad adiga wax dooratid aniga wax doorto qof walbana uu wax doorto shaafici
horta ma xumo dowladdu ayadaa wadanka mas-uulka ah mas-uuliyad guud oo caam ayadoo ka saaran yahay aba ka saarnaadee waxaa laga rabay shacabka in gogol u dhigto heshiisiido ciddii wax kala taban ay gogol u dhigto nidaamkiiba lama marinba taasaa keenta markay shacabka in dhibaato ayaga intooda badan ay kala qabtaan soomaaliya waxaa kursi laysku dhajiyaa dhibaatadan asaa ka dhaxalna u arkaynaa ina marka dowladdu ay weli kama fiirsan qofkan haddaan meeshaasgiisa maxaa ka imaan karo weli dowladu taas uma ayna degin ilaa hadda dowladdu ayadaa danteeda ka fikirto maana shacabka danteeda kama fikirto taasaa ku cad welina ma jirto nidaamka dowladnimo markii la yidhaaho goladeegan hala doorto le xisaabtana imaanayo hadda waa kana gobolkan hiiraana joognaa canshuuraa laga qaadaa meel ku socota yaqaan shacabkii meeshana oonagu la-aanaan ma garatay niman yaray maqaayad u shidan tahay ayada dhan waxaa ugu wataa boqortooyadii sacuudi carabiya mooda ma garatay raali sacuudi marka weli ma aanay helin shacabka ilaa hadda waxaa laga qaada meelay maraan iyo meel ku socdaan taasaa keentay dowladdu weli inayna anaga tale nagu soo wareejinaydo xukunka isku haysato waa mahadsanta xasan waa maqlaysaa shaafici wuxuu leeyahay weli dadka waxba lagama talagelinayo waa ognahay annaga haddaan nahay dadkii shacabka ahayd tusaale shaafici iyo aniga niman dhallinyaraan nahay dhallinyaradu waxaa mas-uul ka ah ilaahay ka soko horta wax walba ilaahay xaggiisa ka socdaan odayaal odayaal dhaqameed nidaam walboo socdana waxaa dhiso hagaajiyo odayaal haddii odayaashii dhaqanka dadkii loo deeyey hanaanka aysan reerihii ayaga ka dhasheen xitaa isku toosi karin ma lagu aamini karo dowladnimo ina dhisa la dhoo marka mar walbane haddana laga maarmaan waxaa ah reer walbaba xildhibaanka ka soo baxayo ina nabadoonkiisa lagu xushmeeyo haddii ay nabadoonadii soo saarayaan dad kadib markay soo saaraan kadibna kuwa kala qaylinayaan ama isla ayakii warkii inuu la xumaado ay warkii bedelayaan dowladnimada ma soconayso hadda beledweynaa joognaa waxaa annaga waajibaadkana saaran ka dhalinyaro ahaan waxay tahay dowladnimada wixii ku maqan ka soko ka dhalinyaro ahaan ka shacab ahaan maxaa naga qaldan dowladda waxa ka qaldan wax ka badan naga qaldan dadkii oo aan heshiis wada ahayn dadkii oo aanan isdhexgal bulsho la samaynin maamulka markuu arko meel wanaagsan godol aanan firaashnayn shaafici adoo safare ku seexadaa kudha ku seexan maysa dowladda maamulka gobolka iyo dhammaan statekaba waxay u baahan yihiin inay arkaan dad nugul u nugul dowladnimada u nugul walaaltinimada dhinac walbaba leh marka shaafici annagaba waajibaadka iyo saameynta dhinaca ku leenahay dhallinyaro aan nahay laga bilaabo caawane diyaar aan u noqon inaan dhallinyaro ahaan wixii dowladda dowladdaa shaqo ku leh wixii shacab ahaan dhallinyarada aan ka shaqeyn okay ugu dambeyn shaafici maxaa is leedahay nidaamka federaalka sida ugu habboon oo aad aragtidaada leedahay haddii taa la maro dalkao dhan waa uu gaari karaa maxaa is leedahay waxay u baahan tahay soomaaliya gogol nabadeed laysku dhigo soomaali markay wax kala tabana gogol ay dhiga jirtay geed ay ista tagto ee kusoo xartama jirtay talada waxaan qabaa soomaali in laysku daayo ayada ayadaa heshiini waxay maqana ayadaa kala qaadani laakiin intanan jeclaysaynin booshgaree socdo soomaaliya heshiis kama imaanayo taladeedu waxay tahay soomaaliya in la isku dayo gacmaha ayadaa isqabsa doonto
xasan hay ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibkii wuxuu dhahay soomaaliha la isku dayo soomaaliya waxaa hogaamiyo markii laga soo laabto maamulada iyo madaxda nabadoono nabadoonada ma jirto cid mushaar siiso haddii la isku dayo waxaa laga yaabaa nabadoonada qaar inay dan ugu jirto in laysdilo kadib ama lacag u qaadaya dadkii u geynaya wax uga soo heraan ama asaa lacag loo soo dhiibaya oo lacagtii lacag ka helaya marka haddii laysku dayo waxaan aaminsanahay inuu culeyska ka badanaya tan waxaa soomaaliya madaxdeeda iyo talada haddii qof loo dhiibayn in loo dhiibo culummada dadka masaajidada loo wareejiyo la yiraahdo horkaca laakiin haddii laysku dayo iyo in la sameeyo dowladda federaalka iyo wasaaraddeeda arrimaha gudaha faraha laga saaro waxaan kusoo gabagabeynayaa wadanka wuxuu ka soo tagay meel ay adag tahay in laga soo fuusho wuxuuna joogaa meel ay adag tahay in hore loogu socdo wax badan waa ka warhaysaa shaaficiyow dalka meeshuu marooyo xaaladda meeshay jirto madaxdii hore noo soo hogaamini jirtay meeshay joogto annaga ka shacab ahaana waxaan awoodnaa oo keliya inaan waddankeena u duceyno dhahno meesha saxda oo ilaahayna raalli ka yahay allah ku hadiyeyo intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsanid xuseen xasan dhaqane oo dooda gaaban inala socodsiinayay haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii weydii dhakhtarka uu inoo hayo ibraahim xasan daandurey
kusoo dhowaada dhegaystayaal dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah dhaktar cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay cudurrada afka iyo ilkaha magacay waa cabdi cali doctoorka marka hore waxaa weydiin lahay cadiga faa'iidada inuu leeyahay runtii cadaygu faa'iido badan ayuu noo leeyahay cadayga waxaan wada ognahay rasuulku sal allahu aleh wasalam wuu ammaanay wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartu bisawaak micnaa salaad kasta shanta salaadoodba cadayga waa farla haddaysa dadku ku dhibtoonaynin cadaygu waa difaaca afka afkan difaac kale ma lahan waxa laga difaaco waa cunto wax kale ma ah waxaa looga difaaci karaa caday laakiin cadayga seen u cadaysanaa goormeen cadaysanaa xaggeen ku cadaysanaa waa ayadan wax muhiim ah oo qofka asagoo hadduu laamiga socdo inta cadaysado af ku jiijiido wuu isdhaawacaya ma ahan kaas caday ma ah haddii uu cadaysado habeenkii markuu hurdada ka soo kaca ka bacdi hadduu cadaysana kaas caday ma ahan oo jaa afkan wuxuu ku dhici lahaa way ku dhaceen haddii markuu quraacda ka hor quraacda ka hor uu cadaysadana kaasu caday ma ah haddii uu ku cadaysada meel bannaana caday ma ah saddexdaas walxaa tabarto in loo nugulaada u baahan tahay ama si fiican fiiro loogu yeeshto yacni waxaan kala jeedaa cadayga wuxuu u baahan qofku inuu cadaysado habeenkii markuu seexanayo wuxuu cuni lahay markuu cuno inuu cadaysado hadday cuntadii ku bariso afku waa huur habeenkii candhuuf lama dhiiqo boqolkiiba toban unbaa la dhiiqaa candhuufta waa meel humidity ahoo bakteriyadu ku faafi og tahay cudurkii marka u nugushahay inay bakteriyada ku dhalato marka sidaa darteed waxaa loo yidhahdaa habeenkii marka la seexanaayo waa in la cadaysada oo afkaaga nadiifa inaad cadaysatid labo subaxiin inaad cadaysatid goorma la cadaysanaa marka quraacda ka bacdi marka la quraacdo kadib ayaa la cadaysanayaa oo waxaa afka laga difaaco waa cunto marka waa in cuntadii marka la cuno laga cadaysado xaggee lagu cadaysanaa marka ayadana muhiim kala waaye sidee loo cadaysanaa qofku wuxuu u baahan horta inuu helo space fiican ama masquul dhexdeed ah oo biyo fiican oo ka helaya inuu ku cadaysado muraayadna uu helo magacii waa cali nuur dhakhtarku aad buu mahadsanya waxaan weydiinayaa doctoore maxaa keenay ilkuhu inay qalqalloocdaan ilka qalqalloocu waa laba xaaladood mid kood waaye mid waa heredity oo qofku inuu dhaxlo midna waa aquarity qofku inuu hanto asagu ama uu samaysto midda hereditigan ku hormaraynaa waxa weeye haddii qofka waalidki ama awoowaha ama aabbaha ama hooyaha midkood ay ilka qalqaloocnaayeen asna wuu la imaanaya qofkaas midna waa aquarido qofku haddii yaraantiisa uu suulka nuugi jiro kale ama afka biri wax ku jiidi jiray ayadana way imaanaysaa marka qalqaloocaas ilkuhu ay qalloocdaan waa wax la daaweyn karo waaye oo la xallin karo da' kastana lagu xallin karaayo waxaa lagu xiraa waxa la yidhaahdo braces ama ilkaha in silig lagu xiro power jin lagu xiro kabacdi lasu jiidjiido ilkihii lagu soo celisho positionkoodii hore waxaa loo yaqaanaa chemophilegic treatment chemophilegic treatment waxa waaye micnaha qofka cudurkan laga daaweeyey ayaa wuxuu xadayaa qof kale indhihiis oo wuxuu u arkaa qofkaas inuu qofkan ilkihiis toosan yihiin laakiin dantiistuu markuu arko markiiba wuxuu dareemaya in qofkan ilkihiisa shaqo laga qabtay marka waa wax ayadana la xallin kara waaye waxaa kaloo soo sadexeeya ilmaha oo aan laga bixin ilkaha wakhtigii munaasibka ahay ama wakhtigii saxda ahay aan laga bixinin oo yani markii caanuuga ilkuhu ay dhici lahaayeen ay ku daahaan haddii ay jirka ku daahaan ama ilkuha afka ay ku daahaan waxay keenayaan ilkihii barmanantiga ahay inay meel kale ka soo baxaan ama meelaan sax ahayn inay ka soo baxaan labaduba way keeni dadka ayaa qaar waxay yidhaahdaan ilkaha ayaa dhiigaya yirid ayaan qabaa bal arrintaasi dhakhtarka ka hadlo horta waxa weeye in dadka mujtamaceena hal arrin ayaa ka wada qaldan oo ay u baahan in lagu wada baraarujiyo waxa weeye qofku hadduu inta dhakhtar u yimaado uu yidhahdo waxaas cudur ou sheego magaciisa dhakhtarka wuu ku wareerayaa waxaa fiican qofku inuu calaamad sheego haddii uu qofku yidhaahdo malaria ayhaysa dhakhtarka wuxuu noqon inuu yidhahdo daawo malaria lagu qoraa marka mujtamaceena waxay u baahan inay sheegaan calaamad ay dhahaan waxaana waxaana isku arkay madax xanuun lafa xanuun ilka dhiig wax inuu sheego waa yiridka qofba sii u sharaxa qofba sii u sheegana marka isku soo wada kooba haddii aan dhana afka dhiiga qofka haddii afka uu dhiigayo afku inuu dhiigo waxaa keeni kara saddex walxaato midkood unbaa keena shay afraad oo soo galaya malaha kow in ay jug ku dhacdo oo ay trooma tahay waa macquul waa sax inuu afka dhiigo labo in cudurkan halista ah ee kaarsinoomadaa kaleeto haddii uu ku dhaco asagana waa sax wuu dhiigayaa midda soo saddexays waxa waaye gengivites oo mujtamacun u badan yahay gingivitis waxa waaye waa ciridkaa bukanaya ciridku markuu bukado wuu bararayaa haddii uu bararana waxay waxaa imaanaysa inuu dhiigo afka dhiiggaas micnihiis waxa waaye calaamad waaye waa waa afka waa la soo galay ha la daaweeyo haddii aan wakhtigeeda lagu daaweyn ama wakhti munaasib aan la daaweyn wuxuu keenaa inuu stage labaad u gudbo oo afkii ur keeno ama stage saddexaad uu u gudbo oo ilkihii ay dhacdhacaan ayagoon waxba ku dhicin ergeo fuyow inuu bannaanka yimaado marka afku inuu dhiigo saddexaas walxaataa keenta midda oo mujtamaceen ugu badan yahana waa afku inuu dhiigo kaleeto ama ilka dhiigo kaleeto waa midaas waaye marka jinjafitsa loo yaqaana waa cirid bukashadaas waaye arinta yani soo labayso oo waxawaaye afku inuu dhiigo ayadana keeni karta waxay tahay gabdhuhu markay qaangaarka yihiin ama tabargalka yihiin oo kaleeto hormonal changeskaas imaanaya ayaa waxay qayb ka yihiin inuu ciradkii ou bararo ama u dhiig ou keeno marka taasna way keenta in lagu ajarmina u baahan tahay intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ugu ahaa dhaktar cabdiqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ku takhasusay cudurada ku dhaca afka ilkaha barnaamijkan waxaa qabayshiisa gacan iga siiyey waryaheena muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
halka weli aad nagala socotaanna waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu jalleecna dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan
idaacaddii galabnimo waa naga intaas waa anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo cabdixakiin maxamuud shirwac oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
aaaa